halkani waa washington lanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaabanee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirba efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroor arbaco ah bisha agostna waa laba sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jacfar kuukay
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana dhegaystayaal waxaa ka mid a qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhacay magaalada kismaayo waxaan kaloon idiin haynaa laba wiil oo soomaali ah oo lagu dilay magaalada toronto ee dalka kanada
dhibaatadan waa ay soo noqnoqotay saxaafad ahaan runtii laga soo bilaabay labada kun iyo shantii waxaan diiwaan gelinay dhallinyaro gaaraysa ilaa iyo boqol iyo lixdan iyo toddoba in la dilay
turkiga iyo qatar oo sameeyey dhoolatus milateri oo dhinaca dhulka ah ayaad dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa iyo weliba heestan oo aad ku maqli doontaan qaybta ugu dambaysa ee idaacaddeenna
waliba miduu dumar calmaday way cuddoonsahay ama taaqadaan curiyon cawabaasteyo waxaa jacaanoo jacayl malaha ceebaale hase ahaatee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in maraykanka uusan ahayn cadowga waqooyiga kuuriya xilli aqalka cad uu sheegay in ay qaban doonaan wax walba oo ay ku joojin doonaan gantaalada byunyan iyo barnaamijkeeda hubka nuuguleerka shir jaraa'id uu ku qabtay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaaladan washington talaadadii ayuu reg tillerson sheegay in maraykanku uusan rabin inuu bedelo ama uu burburiyo maamulka waqooyiga kuuriya iyo sidoo kale aysan doonaynin in ay si dhaqso ah ay isugu keenaan midaynta gacanka kuuriya waxaa kale uu carabka ku adkeeyey inaysan jirin wax marmarsiiyo ah oo ay ugu dirayaan aaggaasi ciidanka militariga tillerson wuxuu tilmaamay in aysan aqbali karin hanjabaadda kuuriyada waqooyi balse ay diyaar u yihiin wadahadal
aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha waddanka venezuela nicolas maduro uu isagu qof ahaan qaadayo mas-uuliyadda laba ka mid a hogaamiyeyaasha mucaaradka oo ay bilaysku habeenbarkii xalayto qabteen video twitterka lasoo dhigay ayaa muujinaya askarta mukhaabaraadka dalkaasi oo leoboldo lobez iyo antonio ladesma guryahooda jiidid uga saaraya islamarkaana ku qaadanaya baabuur ay wateen marka uu falkaasi dhacayay ladesma waxa uu weli xirnaa dharkiisa jiifka dhaqdhaqaaq mucaarad ah oo labada nin ay sameeyeen ayaa keenay in xabsi guri la geliyo maxkamadda sare ee dalkaasina waxa ay xustay in ilo rasmi ah oo ka tirsan sirdoonka dalkaasi ay ka digeen qorshe ay ku howlan yihiin lobez iyo ladesma oo ay ku doonayaan inay ku baxsadaan maxkamaddu waxa ay sheegtay in raggaasi ay jebiyeen shuruudihii xabsi guriga waxaanay bilaabeen bay tiri olole dhinaca siyaasadda ah iyagoo hadallo ka jeediyey warbaahinta islamarkaana dhiirigeliyey kacdoon xukuumadda looga soo horjeedo qareynka lobez juan carlos gatres ayaa beeniyey in ninka uu wakiilka ka yahay uu ku xadgudbay xeerka xabsiga isagoo xusay in lobez uu mamnuuc ka ahaa oo keliya in uu ka hadlo kiiskiisa hafayeenka aqalka cad sara hokabe sandres ayaa taxaabidda labada nin ee mucaaradka ku tilmaamtay mid aad cadaaladda uga fog oo aan loo dulqaadan karin aad wararkaasi kala socotaanna waa idaacadda aroornimo ee v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa haatanna kismaayo hal ruux oo rayada ayaa ku dhintay ku dhowaad labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax gaari loo adeegsaday oo shalay toohgelinkii dambe ka dhacay amaba lala beegsaday maqaayad ku taala magaalada kismaayo maqaayadda uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa inta badan fadhiisan jiray qaar ka mida odayaasha siyaasiyiinta iyo dhallinyarada magaaladaasi wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed oo macluumaadka qaraxa kala socday magaalada nairobi ayaa warbixinta noo soo diray qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa lala beegsaday makhaayad ay dadku ku badan yihiin oo ku taalla dhismaha warshadii hore ee galleyda ee xaafadda farjanno ee magaalada kismaayo waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii rayidka ahaa ee ku sugnaa makhaayadda uu qaraxa ka dhacay goobta gaariga uu ku qarxay ayaa ahayd goob aad u mashquul badan waxaana inta badan halkaasi ay dadku u tegi jireen inay ku sheekaystaan islamarkaana ay ku shaahaan xilliyada galabkii ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey hal ruux oo ahayd haweenaydii iska lahayd makhaayadda qaraxa lala beegsaday ayaa ku geeriyootay ku dhowaad labaatan ruux oo kalena way ku dhaawacmeen qaraxan gaariga loo adeegsaday ee shalay casar gaabadkii ka dhacay magaalada kismaayo goobjoogayaal ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay iyo howlwadeenada cisbitaalka guud ee magaalada kismaayo ayaa v o a u xaqiijiyey in ku dhowaad labaatameeyo ruux oo qaba dhaawacyo isugu jira kuwa halisa iyo kuwo fudfudud la soo gaarsiiyey cisbitaalka magaalada kismaayo halkaasoo lagu dabibayo qaar ka mida dadka dhaawacyada fudfudud uu ka soo gaaray qaraxa oo aan khadka telefoonka ee magaalada kismaayo aan kula hadlay ayaa ii xaqiijiyey in waxyeelada ugu badan ay ka soo gaadhay firirka biraha gaariga qaraxa uu ku xirnaa oo gaaray meelo ka fogfog goobta qaraxa arrintaas ayaana sidoo kale sababtay inuu bato khasaaraha dhaawaca ee ka dhashay qaraxa laamaha ammaanka ee maamulka jubbaland oo ka hadlay qaraxa ayaa sheegtay inay dabagal ku hayeen qaraxa oo ay ku sheegeen in markii hore uu jawaan ku jiray balse markii dambe la dhigay gaariga qarxay axmed cabdulaahi ciise gaas taliya ku-xigeenka ciidamada nabad sugidda magaalada kismaayo ee jubbaland oo warbaahinta hadalkaasi u sheegay ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay inuu kooban yahay khasaaraha ka dhashay qaraxa bismillahi raxmaan raxiim marka hore ilaahay baa mahadle oo dhacdadii galabta ummadda soomaaliyeed ee shacabka ka badbaadiyey dhacdadaa soo ahayd meel maqaaxi ah oo dadka shacabka ay isugu yimaadaan oo shaha ay ku cabaan ka dhacday ka hor markii ciidanka amnigu ay ogaadeen baadhitaan goobta iyada laga waday oo dadka shacabka aya dhammaan meesha ay ka kala tageen yaa waxaa dhacday gaari meesha yaalay jawaan qarax oo ku jiro agtiisa yaalay baa qarxay marka sida aad u arkaysaan ee gaarigan isaga ah ay wax ku soo gaadheen gaariga qaraxa meel u dhow agtiisa taayirkiisa dambe agtiisa abuu yaalay kadib markii ay ogaadeen in baadhitaan adag lagu hayo oo aad qaraxii iyo wixii o dhanba gacanta in lagu qabta ay halis ugu jiraan ay qarxiyeen marka gaariguna sidaasay wax ku soo gaadheen dhowr qof oo shacabana sidaasay ku dhaawacmeen sida kale sida aad la socotaan meeshu ma ahayn meel ama ay dowlad degan tahay ama ciidan degan yahay ama xataa qof ciidan eg uu joogo meel odayaasha iyo dadka shacabka ah iyo haweenka maqaxyaasha bas ay isugu yimaadeen ba ahaayeen waxa ka dhacayna intaasoo ah khasaaruhuna waa dadka yar oo dhaawaca oo dhowr qof marka waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed iyo bulshada shacabka reer jubbaland in ay ka feejignaadaan meel kasta oo ama ganacsi ah ama maqaaxi ah oo la isugu yimaado in ay waxa ay dadka ay la dagaalamayaan nimankani ay tahay ummaddaas soomaaliyeed ee muslimka masaakiinta ay isugu meel kasta oo ay ka xamaalan ama ay ka ganacsanayaan inay dhibaato u geystaan inay ujeedadu tahay marka ilaahay baana mahadle oo ka badbaadiya qaraxa isaga ah in galabta ay dhibaato dadka shacabka ugu geystaan kooxda dhagarqabayaasha kooxda al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore weeraro ka geysatay gudaha magaalada kismaayo waxaana qaraxa shalay galab ka dhacay magaalada kismaayo uu imaanayaa xilli ciidamada jubbaland iyo kuwa amisom oo taageero ka helaya ciidamo maraykan ah ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan deegaanada gosha ee waqooyiga gobolka jubbada hoose khadar maxamuud xareed v o a nairobi
subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasina waxa uu idinkaga imaanayey v o a washington booliska magaalada toronto ee dalka canada ayaa ugaarsanaya nin wejiga soo duubtay oo habeenkii talaadada toogasho ku dilay laba ruux oo kamid ah oo mid ka mid ah uu soomaali ahaa ninka la raadinayo ayaa sidoo kale dhaawacay afar kale sidoo kalena wiil kale oo soomaali ah ayaa xaddii aanu kasoo gudubnay lagu dilay isla magaalada toronto warbixin arrintaa ku saabsan waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kukayo oo stuudiyaha ugu helaya mahadsanid noor.
dhibaatadan waa ay soo noqnoqotay saxaafad ahaan runtii laga soo
siciid cabdilbaari waa koobiyo waxaa koob iyo soddonkii juulaay oo laba habeen ka hore lagu dilay aagga lawrence square ee nawaaxiga xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee digson rag hubaysan ayaa ilaa lix xabadood ku dhuftay ka hor intaanay goobta ka baxsan siciid waxaa la socday wiil kale oo soomaali ah oo isagu cagihiisa uga baxsaday halka uu weerarku ka dhacay talaadadii shalay oo ay bishan agosto kow ahayd ayaa weerar kale oo lagu qaaday qof soomaali ah waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada torno ee dalkaasi canada gaar ahaan aagga loo yaqaano rijan bark waxaana halkaasi ku nafwaayey daa'uud cabdulaahi cosoble ninkii dilka geystay oo sida ay bileysku sheegeen ilaa iyo hadda aan la aqoonsanna goobta waa uu ka baxsaday qiyaas la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ugu yaraan bishiiba magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi canada lagu dilo qof soomaali ah dilkii ugu dambeeyey marka labadan ruux laga reebo waxa uu dhacay bishii juun sannadihii lasoo dhaafayna tirada dhallinyarada soomaalida ah ee la toogtay waxa ay gaartay in ku dhow laba boqol mana jirto ilaa iyo hadda cid maxkamad loo soo taagay dilkaasi faraha badan sidaasi waxaa v o a u sheegay muuse kuulow oo tafatire ka ah wargeyska soomaali tribon ee ka soo baxa torono iyo raadiyo one dhibaatadan waa ay soo noqnoqotay saxaafad ahaan runtii laga soo bilaabo labada kun iyo shantii waxaan diiwaan gelinay dhalinyaro gaaraysa ilaa iyo boqol iyo lixdan iyo toddoba in la dilay xabsiyada waa buuxaan marka daliilka noocaan ah waa waxaan marnaba runtii la qiyaasi karin communitigeena kusoo noqnoqday dadka ama nidaamka ama systemka ama dawladda aan ku dhex nool nahana ilaa iyo hadartaan waxba aysan ka qabanin oo cid allaale ciddii dishay ama runtii dambiilihii aysan maxkamad ilaa hadda aysan hal qofood intii la dila aan sheegay aysan ka keenin waxaa badanaa toogashada lala eegto dhallinyarada soomaalida ah lagu eedeeyaa soomaali kale qaar ka mida bulshada gaar ahaan ehelada eedaysanaha ayaana gacan ka geysta qarintiisa amaba masaafurintiisa waana arrinta keentay in bilayska ay ku adkaato soo qabashada qofka la tuhunsan yahay sidaasi waxaa v o a u sheegay sheekh axmed yaasiin oo ah imaamka masjidka abidardaa ee magaaladaasi toronto dowladduna waa isku dayay waa isku dayaynaya beliiska waalidka iyo culummada dhammaan waa la isku dayay laakiin waxaa wax looga qabalaayahay ilmaha wax samaynaya waa isla ilmahayna inta badan waa dhibaatada nuugu weyn ee na haysato waxaana ka mid ah markaan sii fiirino in badan soomaalidu waa qariyaan dhibaatada dhacdo beliiskii laftigiisa wuxuu leeyahay arrintan ma baarbaari karna maxaa yeelay idinkaa isqarinaysiin marka musiibada ugu weyn ee loo xalilaayahay waa communitiga laftigiisa oo isqarinayo inkastoo guud ahaan dalka canada gaar ahaana magaalada toronto ay ka mid tahay goobaha ugu badan dibadda ee ay soomaalidu ku nooshahay haddana waxaa lagu dhaliilaa in isku xirnaanta dhexdooda ahi ay aad u liidato taasoo faldembiyeedka ka dhex dhaca dhallinyaradooda badisay islamarkaana baxsashada eedaysanayaasha kordhisay cismaan kuulow tafatiraha wargeyska soomaali tribun waxa uu qirayaa in wada shaqayntii jaaliyaddu ay meesha ka maqan tahay wallahi arrintaas wax hadda haba yaraatee laga dhihi kara ma jiro sababta waxay tahay waxaan runtii codkeena soomaali ahaan annagoo isku duuban kusoo saaranay nin xildhibaana haddana runtii ah wasiirka immigrationka marka hadday noqon lahayd community liita waxbay ahaan lahayd laakiinse waxaa dhibaato ah wada shaqayn la-aan waa wax jiro inaan communitiga aysan wada shaqayn victimkii inaan runtii waxa waaye sida uu idiin sheegay sheekh axmed yaasiin inaanan qofkii dhibaatada geystay iyo qofkii dhibka geystay intaba inaanan waxa waaye runtii aanan la shaqaynin systemka waddankan jira oo aanan runtii maxkamadaha ama carruurta hadday wax dilaan aan la baxsano dhibaatooyinkaas oo waxyaabaha badanaan lagu eedo sheekh axmed yaasiin imaamka masjidka abidarda waxa uu qabaa in masaajidda iyo waalidkaba uu xil weyni ka saaran yahay baraarujinta iyo wacyigelinta dhallinyarada si looga badbaado dhaqanqallooc ugu dambayntii keena inay iyagu gacmahooda isku dilaan ilaahay subxaanahu watacaala tawfiiqda hana waafajiyo culummadu mar kasta way ka hadlaan dowrkooduna waxa waaye dadka in la wacyigeliyo dadka meel la isugu keeno maadaama musiibadan ay soo laalaabatay culummadana way ka hadlinaya masaajidu marka dowrka culummadu wuxuu yahay in la isku yimaado dadka la isku keeno arrimaha laga hadlo waalidka laftigooda maaragtay lala kulmo dadka la wacyigeliyo
inkastoo ilaa iyo hadda aan labadan toogasho ee ugu dambeysay dad loo soo qaban haddana bileysku waxa ay sheegeen in ay wadaan baaritaanno ay rumaysan yihiin in ay ku ogaanayaan raggii dilkan geystay aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasna waxaa noo soo diyaariyey soona jeedinayay jacfar kukaay
saddex nin oo ka mida ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalka south africa ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay siddeed iyo afartankii saacadood ee lasoo dhaafay magaalooyin ku yaala dalkaasi faahfaahinta arrintan ayaa waxaanu ka waraysanay cumar maxamuud kiyo oo ah saxafi deggan magaalada johannesburg nuur bukhaari ayuu ugu waramay khadka telefoonka dhacdadii ugu naxdinta badneyd ayaa ka dhacday tuulada bongani ee gobolka limbobe ee dalkani koonfur africa habeennimadii axadda ahayd oo isniinta ay soo galaysay kadib markii laba muwaadin oo soomaaliyeed ay ku dhinteen dab qabsaday dukaan ganacsi oo ay jiifeen kana shaqeynayn kana shaqayn jireen iyadoo dhimashada labada muwaadin ee soomaaliyeed warar kala duwan ay kasoo baxayso laba ka mid ah dadkii ka badbaaday dabka qabsaday dukaanka ayaa oo aan la hadlay ayaa waxay ii sheegeen in saacad ka hor dukaanka ay burcad hubeysan soo weerareen islamarkaana ay iska difaaceen kadibna saacad kadib markii ay jiifteen oo isku diyaariyeen in ay jiiftaan oo dukaankii qeybaha dukaanka saddexdii afartiisa dhinacba uu dab qabsaday islamarkaana ay ka carareen dukaanka laba ka mid ah laba kalena ee halkaasi ay ku geeriyoodeen markii ay awoodi waayeen in ay ka baxsadaan iyadoo xilli habeen ay ahayd dadkana ay jiifeen islamarkaana wax gurmad ay waayeen waaya marka ma lagu sheegay magacyada dhalinyaradaasi ku gubtay dukaanka dhexdiisa ha labada muwaadin ee soomaaliyeed ee ku dhintay dukaanka dadka uu ka kacay ee la rumaysan yahay ama ay rumaysan yihiin dadka qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday waxaa lagu kala magacaabi jiray cabdulaahi cali ceymoy iyo cali maxamuud waxaan kaloo maqalnay cumar kiyow in qof kale oo saddexaad la dilay isne marka faahfaahin ma ka haysaa dhacdadaas kale
xaafad ku taalla magaalada capton oo lagu magacaabo elsis river ee magaalada capton ayaa waxaa lagu dilay ganacsado soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray cabdullaahi wiif xilla uu ku sugnaa dukaankiisa ganacsi waxaana soo weeraray kooxo burcad ah islamarkaana dilka marka ay geysteen halkaasi muwaadinka uu ku geeriyooday soomaaliyeed ay halkaasi ka qaateen wixii yaalay oo lacaga kaash ahaa iyo kaararka ku hadalka teleefanada iyo waxyaabo kale u iibinaya oo horey usii qaateen iyadoo marxuumka meeshaas ay ku geeriyooday kadibna boolis ay yimaadeen baaritaan ay sameeyeen ilaa haddana wax natiijo ah kama soo bixin baaritaanka ay sameeyeen booliska in dhammaan saddexda qof ee meydka ah islamarkaana soomaalida ah lagu dilay dalkani koonfur africa waxaa gacanta ku haya meydadkooda booliska dalkani koonfur africa kuwa oo wada baaritaan cidda ka dambeysay iyo dilka gaar ahaan marka la fiiriyo labada wiil ee dukaanka lagu gubay ee gobolka limbobo waxaana booliska ay sheegeen in baaritaanka marka uu dhammaaday ay ku wareejin doonaan jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkani koonfur africa si ay u aastaan waxaana lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta lagu aaso in goobaha ay ku kala geeriyoodeen in muwaadiniinta soomaaliyeed ee lagu dilay dalkani koonfur africa siddeed iyo afartanka saac ee ugu dambeeyay waa gartay marka booliska mar walba waa uu yimaadaa dhibaatooyinkan waa ay soo naqnaqdeen marka dowladda south africa waxba kama qabata miya dhibaatooyinkan soo laablaabta dowladda koonfur africa waxa ay sheegtaa inta badan in ay wax ka qabanayso dhibaatooyinka sii kordhaya ee lagu hayo ganacsadada soomaaliyeed ee ku nool dalkan koonfur africa inkastoo aysan tallaabo qaadin haddana dowladda saraakiisha booliska waxay ku eedeynayaan ganacsatada in marka uu dhibka dhacaa aysan dabagal sii sameynin haddii burcadda lasoo qabtana aysan maxkamadda imaan islamarkaana taa ay fududeynayso in weerarada joogtada ee burcadda ay qaadaan ay sii kordhiyaan marka cumarow maxaa lagu sababeyn karaa dilalkan aanan kala go-a lahayn ee soomaalida ku nool south africa mar walba loo geysto maxay kula tahay mushkiladan waxa ay salka ku hayso dhowr siyaabood ayaa loo kala qaadaa dilalkan joogtada ee koonfur africa lagu geystay ganacsatada ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalkani koonfur africa islamarkaana miyiga iyo magaalooyinka ganacsida xoogan ku leh mid waa mid udhexeysa in loolan udhexeeya ganacsatada south africaanka ah iyo ganacsatada ajaanibta ah oo tuulooyinka inta badan ka xamaasha taas oo ay ganacsatada south africaanka ku eedeynayaan in ajaanibta ay kala wareegeen ganacsiyadooda islamarkaana ay isku dayayaan mar walba in ganacsiyada ajaanibta ay ka eriyaan meesha islamarkaana ay dib usoo ceshtaan in ganacsigii ay hore ugu lahayeen midna waa mid u dhexaysa ganacsatada ajaanibta oo ah loolan dhexdooda u dhexeeya maadaama ajaanib fara badan oo asia iyo africaba wadamo kala duwan ka yimaada ay ku sugan yihiin dalkan koonfur africa taas oo ah in marka qofka uu dukaan ganacsado furto in ganacsado kale oo isna dukaan ka ag furayo taasna ay keenayso in ay iska hor imaadaan islamarkaana oo dhex maro dagaal ama ugaarsi ay isku sameeyaan labada dhinac
kaasi waxa uu ahaa cumar maxamuud amaba cumar maxamed kiyow oo ku sugan magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey nuur bukhaari
ciidamada militariga ee dalalka turkiga iyo qatar ayaa isniintii shalay ahayd bilaabay dhoolatus militari oo dhinaca dhulka ah xilli aanan weli xal laga gaarin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya qaar ka mid ah dalalka khaliijka warbixintan iyo war kale oo ku saabsan turkiga oo maxkamad soo taagay ilaa iyo shan boqol oo ruux oo lagu eedeeyey inay lug ku lahaayeen iskudayga afgembi ee sanadkii hore dalkaasi ka dhacay ayaa waxaa magaalada qaahare inoogu soo diray waryaheena xuseen zaxnuuni dowladaha turkiga iyo qatar ayaa maalintii shalay si wadajir ah u bilaabay dhoolotus military oo ay ka qaybgalayaan in ka badan laba boqol iyo konton ka mid ah ciidamada turkiga iyo soddon gawaarida gaashaaman waa sida ay ku warameen saraakiisha dalkaasi turkiga warbaahinta dalka turkiga ayaa tibaaxday dhoolotuska labada dowladood sida wadajirka ay u sameynayaan inuu socon doono dhowr maalmood taasoo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dhulka iyo kuwa badda ee labadaasi dal mas-uuliyiinta dalkaasi turkiga ayaa sheegay marxaladda koowaad ee dhoolotuska oo shalay bilowday inay ka qaybgalayaan ciidamada dhulka ee dowladaha qatar iyo turkiga halka marxaladda labaad ee dhoolotuska lagu wado inay dhacaan lixda iyo toddobada bisha aynu ku jirno taasoo si wadajir ay u sameynayaan ciidamada badda ee labada dal warbaahinta rasmiga ee dalka turkiga ayaa xaqiijisay markab dagaal oo laga leeyahay dalkaasi oo lagu magacaabo gokofa inuu gaaray magaalada dooxa toddobaadkani kaasoo siday in ka badan laba boqol oo ciidan ah kuwaasoo qayb ka ah dhoolotuskani arrimahan ayaa imaanaya xili bilihii lasoo dhaafay dowladda turkiga tubyo ka mid ah ciidamadeeda in ay u dirtay dalkaasi qatara xili ay jirto xiisad ba-an oo u dhexaysa dowladaha carabta sidoo kale dowladaha isbahaysiga carabta ayaa horey u dalbaday in la xiro saldhigga militari ee dowladda turkiga ay ku leedahay dalkaasi qatar haddaba shaah ceydiid abuukar oo ka mid ah aqoon-yahanada ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyey muxuu ka dhigan yahay dhoolotuska wadajirka ahi oo ay wada sameynayaan dowladaha qatar iyo turkiga haddaan si kooban u idhaahdo waxaad moodaa saddex qodob ayaa ugu muhiimsan qodobka koowaad waxa weeyaan waa fariin muujinaysa xiriirka labada dal ee istaraatiiji ahaan iyo dhaqaal ahaan ka dhexeeya inuu wanaagsan yahay islamarkaana uu adag yahay kaas waa qodobka koowaad qodobka labaad ee meesha ku jira isaguna waxa weeyaan waxa weeyaan waa fariin ay u dirayso dowladda qatar dowladihii xulafada ahaa ee sacuudiga iyo masar iyo imaaraad oo qodobadii la isku diiday ka mid ahaa qodob odranaya in ciidamada turkiga iyo xerihiisaba in la xidho islamarkaana dalka laga qaado waa fariin diidmo ah siday marka hore afka uga diideen ayaad moodaa maanta ficlan inay fariin ugu dirayaan ay leeyihiin waana kaa waxaan xidhaynaan inaanay jirin arrinta saddexaad ee meesheeda muhiimka ah waxa weeyaan turkigu laftarkiisu waa fariin uu ku muujinayo iyo inuu difaacayo u hagarbaxayo qatar hawsha ka timaadana inuu mas-uuliyadeeda uu dhinaciisa madarta ka qaadayo ayaad moodaa saddexda qodob inay ugu muhiimsan yihiin dhinaca kale in ku dhow shan boqol oo qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen afgembiga dhicisoobay ee dalkaasi turkiga oo ay ku jiraan jenaraalo ka tirsan militariga iyo duuliyaal ayaa la horkeenay maxkamad ku taala dalkaasi dadka maxkamadda la horkeenay oo u badan ciidana ayaa lagu eedeeyey inay isku dayeen inay afgembi ay ka sameeyaan dalkaasi sanadkii hore iyo ayagoo weerar u geystay saldhig ciidamada cirka ay ku leeyihiin magaalada ankara sharciyaqaanada dalka turkiga ayaa sheegaya qaar ka mid ah eedeysanayaasha tiradoodu ay gaarayso afar boqol lix iyo siddeetan qof in lagu xukumi karo xabsi daa-ina marka la eego dembiyada ay ka galeen dalka sida xadgudub ka dhan ah dastuurka dil iyo iskuday inay shirqool ay ku dilaan madaxweynaha iyo weliba inay afgembiyaan xukuumadda dalkaasi toddoba ka mid ah dadkaasi oo uu ku jiro daaciga fatxulaahi goolan ayaa la maxkamadaynayaa iyagoo aan ku jirin gacanta dowladda master goolan oo dowladda turkiga ay rumaysan tahay inuu yahay maskaxdii ka dambeysay iskudayga afgembiga ayaa masaafuris ahaan ugu nool dalkaasi maraykanka bishii juulaay ee sanadkii hore ayay ahayd markii ciidamo gadooday ay isku dayeen inay la wareegaan talada dalka turkiga taasoo sababtay geerida laba boqol sagaal iyo afartan qof oo dad rayid ah dhegaysiga maxkamadan ayaa noqonaysa tii ugu weyneyd oo ka dhacda dalkaasi turkiga tan iyo markii sanadkii hore dalkaasi uu ka dhacay afgembiga dhicisoobay xuseen saxnuuni v o a kahira
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xuseen cismaan saxnuuni wariyahayaga magaalada qaahira haatanna dhegeystayaal waxaanu kusii dhowaaneynaa gebagabadii idaacaddayada ah aroornimo oo si toosa idinkaga imaneysa magaalada washington haatanna waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee cawaale aadan diheeye iyo heestii carafo dhegeysi wacan
ayamaha cisigale ilaa xaadil barakeeyey kuwa khayr ku caane waxiga lagu calaameeyey qalin cadha lahayno cabdiyo farax la caadaystay subax ciida adiga dhashiyo yowmal carafaadeen ogow camal samaantada hablaha caara dheer samaaye ayamaha cisiga leh ilaa xaadil barakeeyey kuwa khayr ku caane waxyiga lagu calaameeyey malin cadha lahayno cabdiyo farax la caadaystay subax ciida adiga dhashiyo yowmal carafaadeen ogow camar samaantada hablaha caara dheer tahay qarshigay ku tahalaha sadkuu caadir kuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu cugan carshigay ku tahalaha sadkuu caadil kuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda noqo
hagaag dhegeystayaal codkaasi macaan ee fannaanka cawaalayara ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii saaka iyo caalamka waxaa si wada jira halkaan uga soo jeedinayay jacfar kuukaayi anigoo ah nuur xasanuur iyo weliba bashiir abiikadho dhinaca soo saaristan iga saaciday tan iyo idaacaddeenna duhurnimo inta aan hawada ku kulmi doonno waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo subax
wanaagsan waxaa jacaanoo jacayl malaha ceebaale dabac ii cuntamay iyo gobnimo caadil kuu dhaliyee ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahaaye in waliba miduu dumar calmaday way cudoon tahay amantaa haddaan curiyon cawabaasteyo waxaa jacaanoo jacayl malaha ceebaale dabacii cuntamay iyo gobnimo caadil kuu dhaliyee ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahay carshigay ku tahalaha sadku haddii aad nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda noqo laabta kuu cugan carshigay ku tahalaha sadkuu